بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى هدي ربي إنه casharkii inoo socdo ahaa kabaa'irta ayaynu waxaynu qaadanaynaa kabiirada shan iyo toban oo odhanaysa sida imaamu dahabi raximahullah uu ciwaanka uga dhigay alkibru waalfakhru waalkhuyalaa waalcujubu iyo wixii la mida watii qofku inuu kibirka iska ilaaliyo iyo waxa weeye fakhriga isla weynanka iyo waxa weeye maaragtay isijebinta iyo wixii la mida inuu isagu isla weynaado ama isjebiyo oo khuyalaa la yimaado maaragtay iyo kibir arrimahaas oo dhan inay yihiin min alkabaa'ir qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa isagoo inoo sheegaya qowlkiisii wa qaala muusaa إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب في سورة غافر markuu ilaahay qisadii dheerayd oo ka sheekaynayey nabiyullaahi muusa iyo fircoon dhex martay iyo mu'min aal fircoon ayaa markaa ilaahay waxa uu sheegay inuu nabiyullaahi ciisa markii la yidhi nabiyullaahi muusa markay yidhahdeen waa dilaynaa oo fircoon uu yidhi waan dilayaa nabiyullaahi muusa ayuu markaa ka bacdi ilaahay magan galay oo waxa uu yidhi innii anigu cudtu waxaan magan galay birabbii allihii abuurtay wa rabbukum iyo rabbigiida abuuray oo maxaan ka magan gelaysaa min kulli mutakabbirin mid walba oo kibir badan oo waxa weeye mutakabbira oo kibir samaynaya oo laa yu'minu biyowmi alxisaab aan aakhiro iyo maalinta la isxisaabinayo waxba rumaysnayn oo gaal ah qaala sheekh naasir sacdi raximahullah aayaddaa waxa uu leeyahay ey yaxmiluhu kibruhu kibirkiisu uu ku xambaarayo wa cadamu iimaanihi biyowmi alxisaab iimaan la'aantiisa iyo kibirkiisu ay ku xambaarayso cala ashari waalfasaad shar iyo fasaad ay ku xambaarayso macnaha qof walba oo iimaan la'aantiisa aakhiro uunan rumaysnayn iyo kibirka uu qabo uu markaa waxa weeye ku xambaarayo in uu waxa weeye dhulka fasahaadiyo ama shar sameeyo ama wax dilo ayaan ilaahay ka magangelaya sheikhu wuxuu yidhi waxaa soo gelaya fircoon iyo cid walba oo waxa weeye sidaasoo kale la timaada waayo fircoon waxaa ku xambaaray inuu yidhaahdo nabiyullaahi muusa waa dilayaa iimaan la'aan oo waxa weeye iimaan buunan meesha ku haynin aakhira ma rumaysnayn iyo kibir iyo isla weynan qof walba marka oo arrintaa la yimaada ayaa soo gelaya oo markaas qofkii wuxuu ka leexanayaa jidkii toosnaa oo wanaagsanaa wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi oo kale fii suurati annaxl innahu laa yuxibbu almustakbiriin ilaahay ma jecla kuwa kibirka samaynaya oo isla waaweyn ilaahay ma uu jeclaa haddaba waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu ahaado midaan kibir iyo waxa weeye isla weynan agtiisa uunan oolin waayo waa qof inuu ogaado qof miskiina oo daciifa inaad tahay oo birri aad dhimanaysid xisaabna ay kaa dambayso oo aakhiro la isxisaabinayo sidoo kale wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi ina aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bigayri suldaanin ataahum kuwa aayaadka ilaahay la doodaya dood la imaanaya aayaadka ilaahay dood ka horkeenaya mujaadala ay bilbaadil baadil bay ku doodayaan oo waxa weeye aayaadka ilaahay ba waxay kala hor imaanayaan mujaadalatun bilbaadil dood waxa weeye baadila ayay kala hor imaanayaan markaasay diidayaan oo inkirayaan oo radinayaan oo kibir baa arrintaa u geynaya bikayri suldaanin aataahum iyagoon wax deliila haysan in fii suduurihim ilaa kibirun maa hum bibaaliqiih ay macnaha kibir ayaa ku jira laabtooda oo waxa weeye qalbigooda kibir baa ka buuxa mana gaarayaan oo waxa weeye dee qof miskiina waxa weeye bilow aadniya kibir xaggee buu waxa weeye uma suubano waayo haddaba intuu dhinto ayuu meyd noqonayaa oo ciid lagu rogayaa oo aboor cunaya marka hadda waxaad gaari kadhid iyo meelaad gaaraysi midna ma jirtee kibir waxa weeye wax inoo habboon ma aha ikhwaani fillaah ilaahay waxau yidhi fastacid billaah ilaahay ka magan gal baa leh marka waxaa la rabaa qofka kibirka badan ilaahay in laga magan galo oo rabbigii subxaana qaadirkaa laga magan galo kibirka marka iyo tacriiftiisa iyo waxa weeye waciidka ku soo arooray iyo aakhire ciqaabta uu la kulmayo qofka kibirkaa sameeya axaadiidta ayaa inoo qaadaa dhigaysa oo si fiican inoogu caddaynaysa nebigu aad iyo aad buu u sharaxay shiikhuna raximahullah axaadiid badan ayuu kaga soo qaatay baabkan xadiidka ugu horreeya qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam laa yadkhulu aljanna jannada ma gelayo waa laa waa nafyu waa loo diiday waa waa laa naafiya laa yadkhulu aljanna jannadii geli mayo axadun qof fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro mithqaalu daratin wax yar oo waxa weeye min kibir kibir ah min kibrin kibir ah wax yar oo kibira qofkii qalbigiisa uu ku jiro aakhire waxa weeye janno ma tegayo ayuu xadiidkaas daahirkiisu caddaynaya imaamu muslim ayaa warinaya oo waxa weeye waa xadiid saxiixa min xadiidi cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu wa qaala alimaamu nawowi raximahullah markuu xadiidkaas sharaxayo wuxuu yidhi ina daahira makhtaarahu alqaadi qaadi ciyaad wa gayruhu min almuxaqiqiin waxa weeye culummada muxaqiqiintaa sida ay doorteen macnahaani laba u kala kacaya kabaa'irtoo dhan baana noocaasa hadda ka horna waynu soo sheegnay sida culummadu inoo caddeeyeen hadduu qofku xalaashado hadda qofkii markaa waa ku gaaloobayaa laakiin hadduuna xalaashan waxa uu noqonayaa tacriif sidaa soo socota ayaa loo fasiraya waxa uu yidhi ay laa yadkhulu aljannata duuna mujaasaatin injaasaahu ay macnaha jannadii ma gelayo iyadoon xumaantiisii iyo dembigii uu galay laga abaalmarin oo ciqaab la marin haddii uu ilaahay waxa weeye uu abaalmariyo wey ama waxaa la yidhi buu yidhi waqiila waxaa la yidhi oo kale haadaa jazaa'uhu low jaazaahu ay macnaha abaalkiisu waxa weeye inaan jannaba la geyn haddii ilaahay uu abaalkiisa uu u oofiyo wixii uu la yimid dembigii uu la yimid haddii lagu qaado wuxuu noqonayaa abaalmarintiisu inuuna janno indhasaarin haddii kale ilaahay uu isaga fadligiisa iyo waxa weeye raxmaddiisa ilaahay janno waa geyn karaa qofkii oo jannadii hadda waxa weeye aayado badan baa caddaynaya sida ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika liman yashaa wixii ka sokeeya gaalnimada ilaahay qofkii uu doono waa u dhaafaa waxay kaloo culammada qaar yidhaahdeen ay ma gelayo jannadii macnaha qofka mu'minkaa laabudda janno waa gelaya aakhirkiisa laakiin marka ugu horraysa qofkaani horay jannadii ka geli mayo ay wuxuu jannadii gelayaa bacda tacdiibin markii la cadaabo oo waxa weeye ciqaab uu maro oo laga gooyo xumaantii uu qalbiga ku watay ayuu markaa ka bacdi jannada haddii uu mu'min ahaa oo waxa weeye muslim ahaa jannada markaa ka bacdi wuu gelayaa waayo manhaj ahlusunna waljamaaca waxa ay qabaan qof muslima inuunan naarta ku waaraynin oo haddii uu galo xataa hadhow aakhirka in laga soo saarayo laakiin waxuunan jannadii la gelaynin dadkii mu'miniinta ah oo wanaagsanaa oo kabaa'irta ka dheeraaday oo waxa weeye xumaantii ka dheeraaday iyagu jannaday hore ka gelayaan iyagoon cadaab marin allihii subxaana qaadirka ah inaga mid dhige marka saasuu ku fasirayaa imaamu nawowi iyo wa kayruhu min alculamaa macnaho kooban marka waxa weeye abaalkiisu waa in aan janno la geynin ee cadaab la geeyo ilaa inuu ilaahay u naxariisto haddii uu saa ku dhinto laakiin hadduu ka toobad keeno markaa waxa weeye kuma jiro kuma jiro hadduu ka toobad keeno laakiin waa qofka ku dhintay sidaa isagoo kibirkii ku socda ku dhintay amaa khawaarijta iyo nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo firaqu daalla iyagu waxay aaminsan yihiin qof naar gala inuunan ka baxaynin arrintaasna waa arrin khalada waa madhab baadila qowl ahlusunna waljamaaca ayaa saxiixa oo shafaacada nebiga iyo waxa weeye inuu kaga soo baxayaan dadkii naarta galay xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam baynamaa rajulun yatabakhtaru fii burdayhi xilli uu waxaa weeye nini uu isjejebinayo tabakhtur macnaha uu isjejebinayo oo waxa weeye uu samaynayo dee isla weynan fii burdayhi macnaha labadiisii marood intuu xirtay oo waxa weeye maryihiisa uu xirtay maryo qurux badan oo waxa weeye maradii kore iyo maradii hoose intuu xirtay uu markaa isjejebinayo uu isla weynaaday id khasafa allaahu bihi alarda ayaa ilaahay markaa dhulka la gooyey fa huwa yatajaljalu fiiha ilaa yowmi alqiyaama naarta ayuu sii quusayaa oo waxa weye wuxuu sii quusayaa dhulka waayo dhulkaa lala gooyey fa huwa yatajaljalu fiiha ay alard dhulka fi lardi dhulkiibuu sii quusayaa oo hoos buu usii degayaa tajaljalku waxa weeye ay yaquusu fi lardi xiina yuksifu bihi macnaha xiina khusifa bihi ilaa waktigii lala gooyey dhulka ilaa qiyaama saaca lala gaadho waxa uu sii gelayaa dhulka oo waxa weeye wuu sii socdaa weli oo ciqaab baa looga dhigay intaa weligii ka dhammaan mayo inuu dhulka saa usii gelayo oo waxa weeye dhulka uu sii dhunjinayo xadiidkaana waa xadiid muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim ayaa werinaya min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu wuxuu ina tusayaa marka ciqaabta uu leeyahay haddii qofkii adduunka loo soo dedejiyaba inuu ciqaabtiisu aad iyo aad u adag tahay qofka kibirka iyo isla weynanka iyo isjejebinta keenaya khatar weeye markaa aad iyo aad bay khatar u tahay qofku inuu socodkiisa caadiga oo ilaahay u dhaliyay u socdaa la rabaa lama rabo inuu socodkiisa waxa weeye isla waaweynaado oo isjejebiyo dhulka iska qaadqaado waayo ma dhulka ayaad dhaafaysaa innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula waxa weeye dhulka ma dhaafayside tartiib isaga soco meelaad gaaraysa ma jirto waxaa tahay bashar caadiya oo miskiina caadi u soco oo waxa weeye labadaada lugood waxba ha jejebinin hana isjejebinin sidoo kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku xiga yuxsharu waxaa la soo kulminayaa maalinta qiyaamaha aljabbaaruuna kuwii ki isla weynaa jabbaar waa daalimiintii aad iyo aad dulmiga u samaynayey oo dadka masaakiinta ama dilayey ama dhacayey ama dulminayey waalmutakabbiruun iyo kuwii isla waaweynaa oo kibirka badnaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa la keenayaa amthaala addarri iyagoo ah darrada la eg darradu waxa weeye waa annamlatu asagiira alxamraa waxa weeye quraanjada yartaa ayay culummadu ku fasireen oo annamlu alaxmar alsagiir ayuu ku fasirayaa maaragtay ibnu athiir fii gariibi alxadiid macnaha waa quraanjada yartaa oo aad u yar oo waxa weeye gaduudan ayaa la yidhaahdaa markii marka saa la soo kulmiyo ayaa yadawhum annaas dadka ayaa ku istaagaya marka dadkii baa ku istaagaya waayo cidno ma arki kadha quraanjo yara adduunkaba hadda markaa hadda socotid meeshii quraanjo yara iyo taallo waxaa dhici karta inaad isaga istaagtid oo aadan arkaynin iyagana marka dullinimo iyo waxa ay ka qabaan iyo sida loo dulleeyey quraanjadaasoo kalea laga dhigayaa markaasay dadkii ku istaagayaan iyagoo dad ah oo quraanjadaa leegleeg ayaa dadkii ku tumanayaan oo ciqaab looga dhigayaa arrintaa intii aanba la iskala xukuminba intaa naar iyo waxa weeye jannaba la gaarin horta ciqaabta noocaas ayay maxsharka la kulmayaanba xadiidkaa waa xadiid xasana sida sheekh albaani raximahullah imaamu tirmidi baa weriyey iyo imaamu axmed sheekh albanina wuxuu kaga dhigay xasan fi saxiixi tirmidi fi sunan tirmidi ayuu xasan kaga dhigaya haddaba markaa wuxuu ina barayaa macnaha waciidkaa khatarta oo ku soo arooray dadkaa kibirka badan iyo ciqaabta ay la kulmayaan maalinta qiyaamaha inay waxa weeye isla weynankii iyo kibirkii uuna soconaynin ee waxa weeye halkaa marka lagu keeno adiga oo quraanjo yaraa oo dadku cagaha ku saarayaan walciyaadu billaah waa arrin aad iyo aad u khatara waa waciid shadiida markaa inay min alkabaa'ir tahay ku tusinaya wa qaala bacdu salaf wuxuu yidhi imaamu dahabi bacdu salaf baa waxay yidhaahdeen awalu dembin cusiya allaha bihi alkibru dembigii ugu horreeyey oo ilaahay lagu caasiyey wuxuu ahaa kibir waxay u deliishanayaan markaa ibliis waayo qaala allahu tacaala ilaah waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa waa diiday oo maxaa diidmada u geeyey wastakbara kibir waa isla weynaaday wa kaana min alkaafiriin haddaba markaa dembigii ugu horreeyey oo ilaahay qofkii ugu horreeya caasiyey oo amarkiisa diiday wuxuu ahaa ibliis ibliisna waxaa u geeyey arrintaa kibir baa u geeyey iyo isla weynan ayaa u geysay inuu diido waxa weeye amarkii ilaahay wuxuu yidhi shiikhu faman istakbara cala alxaqi kamaa facala ibliis lam yanfachu iimaanun qofkii waxa weeye kibir la yimaada oo xaqa ka kibira oo wax xaqa doonaya inuu iskala weynaado oo xaqa aan u hoggaansamin iimaankiisii markaa ma anfacayo oo waxa weeye iimaankiisii qaybo male waa inuu marka qof walba naftiisa dib isugu noqdaa oo ilaaliyaa waxa weeye naftaada aad fiirisaa akhi fillaah xadiidka ku xiga wuxuu yidhi nebiga calayhi salatu salaam nebiga waxaa laga wariyey tacriifta kibirka ayuu inoo tacriifinayaa xadiidkan iyo xadiidka maaragtay xadiidkan wuxuu inoo tacriifinayaa laba riwaayadood buu leeyahy labadiisa riwaayadoodba waxay tacriifinayaan kibirka waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi nin baa wuxa uu jecel yahay maaragtay inuu dhar qurux badan qaato oo aan qofna ka dhar qurux badnayn kaba qurux badan inuu qaato wax walba wanaaga inuu sameeyo sidii maalik ibnu harawaani oo kale markaasuu waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa lay arrintaa ma kibirba markaasuu nebigu wuxuu yidhi alkibru kibirku waxa weeye safahu lxaqi xaqa in la diido safah ay macnaha inaad xaqii diidid istikfaafun bilxaqi xaqii inaad ka hor timaadid wey oo aad xaqii diidid oo aadan xaqa u hoggaansamin oo aad kula yadhaahdo wax eberoo safaha aad ka dhigtid wa qamdu nnaas wa qamdu nnaas dadkana aad istihaanaysid oo ixtiqaar ku samaysid ood liidid dadkii oo tiraad hebel muxuu yahay reer hebel maxay yihiin sida soomaalidu ay isticmaasho reer hebel waa maxay buu ku leeyahay maxay ahaayeen annagaa ka fiican annagaa ka qabiil fiican xaggaan nahay muran buu la soo istaagaya war waxba isma dhaantaan meeshaan waxa weeye kulligiin xaawiya aadan baa laga yimid ciid baana xaawiya aadanna laga abuuray wax la isdhaamo iyo wax la isdheeryahay midna ma jirto qof walbana hooyaa dhashay sagaal biloodna uurka ku siday cid cid wax dheerta ma wax dheerna ma jirto siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye uu ku caddeeyey axaadiistiisa kullukum min aadam wa aadam khuliqa min turaab marka waxa weeye kibirka haddaad rabtid akhi inaad ogaatid tacriiftiisa rismiga waxa weeye safahu lxaqi wa qamdu nnaas inaad xaqa u hoggaansami weydid oo wax xaqa aad diidid inaad u hoggaansatid dadkana aad xaqirtid oo dadka liidid taasaa la yidhaahdaa alkibru riwaayadda kale oo muslim waxay leedahay alkibru badaru lxaqi wa qamdu nnaas ay badarkuna waa sidii oo kale an tatakabbara inaad waxa weeye iskala weynaatid xaqii oo aadan aqbalin xaqa an yatakabbara can alxaqi falaa yaqbalhu inuu xaqa qofku iskala weynaado oo uunan aqbalin ayaa la yidhaahdaa badar waa isla weynan iyo kibir wa kamdu nnaas dadkana aad waxa weeye kula yadhaahdaan oo dadkii aad tanqiisisid oo waxa weeye ixtiqaar aad ku samaysid taas ayaa maaragtay lagu diidayaa xadiidka labadiisa riwaayadood riwaayadda hore imaamu axmed baa werinaya riwaayadda dambena imaamu muslim ayaa werinaya marka imaamu axmed wuxuu ka werinayaa min xadiidi abi reyxaana ayuu ka werinayaa riwaayadan dambena imaamu muslim wuxuu ka werinayaa cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhuma marka waxa weeye waa xadiis saxiixa wuxuu ina barayaa marka oo inoo caddeeyey tacriifta kibirka iyo macnaheeda waa labadaa arrimood inaad iska ilaalisid wax xaqa ha diidin oo ilaahay uu waajibiyey nebigu waajibiyey diinta islaamka ku sugnaaday ha diidin oo waxa weeye ha iskala weynaanin qof islaamana ha xaqirin oo ha odhanin anaa ka fiican oo waxa weeye yuu kula yaraanin oo istihaanaha ku samaynin wa qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi ina allaha laa yuxibbu kulla mukhtaalin fakhuur waxa weeye aayadihii dheeraa oo waxa weeye uu kaga sheekay luqmaan uu wiilkiisa la dardaarmayey waid qaala luqmaanu libnihi yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim ilaa aakhiri alaayaat markuu soo waday walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa ilaa aakhiri alaayaat markuu u caddeeyey aadaabtii iyo kulli ayuu wuxuu ugu khatimay wuxuu yidhi ina allaha laa yuxibbu kulla mukhtaalin faquur ilaahay ma jeclaa kullu mukhtaalin ay maaragtay fii nafsihi mukhtaalin fii nafsihi wa hay-ati waxa weeye naftiisa isla weyn oo waxa weeye isjejebinaya oo waxa weeye maaragtay ikhtiyaal samaynaya kaas ilaahay ma jeclaa fakhuurin ay biqowlihi qowlkiisana ku faan badan oo faan badan oo xaggaan nahay iyo waxa weeye fulaan reer hebel baan ka dhashay ina hebel hebel waxaa saasaana ku faamaya waxaasoo dhan baa soo gelaya haddaba lama oggola marka qofka islaamkaa inuu marnaba isla weyweynaado uu dadkana u faamo lama oggola bal waxaa la rabaa inuu tawaaduco oo qofkuu tawaaduc la yimaado sida axaadiistu inoo caddaynayaan xadiidkan soo socdaa wuxuu inoo caddaynayaa maxaa la inoogu diiday kibirka sababta kibirka la inoogu diidayo maxay tahay xadiidkaana soo socdaa inoo caddaynaya inuu yahay kibirku sifa min sifaati illaah ilaahay baa iska leh waa sifo ilaahay leeyahay lama oggola marka qof kale inuu qaato waayo ilaahay keliya ayay usuuban u suuban yahay kibirku wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi alqudsiy yaquulu allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi alcadamatu izaarii cadamada iyo weynanku waa waa go'aygii hoos guntigaygii wey izaarka waxaa la yidhaha marada hoos laga guntado waalkibriyaa'u ridaa'i kibirkuna waa go'aygii sare faman naazacanii qofkii igu qabsada oo igula doodo aniga igu haysta fiihimaa labadaa midkood ama labadaasba oo kibir iyo isla weynan alqaytuhu fi nnaar naar ayaan ku ridayaa imaamu muslim baa weriyey xadiidkaa markaa waxa weeye imaamu muslim baa werinaya min xadiidi abi hurayra iyo abi saciid alkhudri radia allahu canhuma xadiidkaani wuxuu inoo tilmaamayaa sifaat kibir iyo cadamo ayuu inoo tilmaamaya wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa izaar oo maro hoos laga xidhanayo iyo maro kor laga xidhanayo ilaah baa garanaya marka nooca ay yihiin innaga ma taawiilinayno mana diidayno waan rumaynayna waxaan leennahay sidaas uu ilaahay u yidhi ayaynu u daynaynaa oo waxa weeye ma inkirayno waayo sababtu waxa weeye qofka muslimkaa waxaa la rabaa marnaba inuuna diidin xaadiidta haddiiba nebiga ka sugnaadeen marka keliya innaga shardigeennu waxa weeye xadiidkaa nebiga ma ka sugan yahay imaamu muslim baa weriye waa xadiis saxiixa marka dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo ilaahay muxuu hoosgunti iyo ku falayaa oo mara hoose iyo mara kore iyo muxuu ku falayaa innaga ma garan karno waxa weeye adiga maradaada in lagugu qabsado aad guntan tahay ma jeclid go'aaga aad huwan tahay in lagugu qabsadana ma jeclid haddaba kibir iyo cadamo ilaahay baa iska leh ee waxa weeye ha ku qabsanin hana ta'wiilinin hana diidin sida caqlaaniyada iyo waxa la mida hana ta'wiilinin sida ashaacirada iyo waxa la mida ma ta'wiilinayna markaa sida mawqifka ahlusunna waljamaaca ayaan qaadanaynaa oo odhanaya sidaasaan u sugaynaa uu nebigu u sheegay mana inkirayno waana rumaynaynaa marka macal shaahidkeennu innaga waxa weeye hadda xadiidka halkaan loo keenay inaad kibirka iyo isla weynanka iska ilaalisid waayo qofkii labadaa la yimaada waxa uu ku gelayaa naar umana suubana qof bilow aadniya oo bashara bal makhluuq oo dhan wax makhluuqa kibir iyo cadama uma suubanto ilaahayga subxaana qaadirkaabaa iskale waaye wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu xadiid kale wuxuu ku yidhi macnaha dadka kibirka badan xaggee bay tegayaan aakhiro manaar bay tegayaan mise janno xadiidkaana inoo caddaynaya nebigu wuxuu yidhi ikhtasamat aljannatu waannaaru ilaa rabbihimaa naartii iyo jannadii ayaa ilaahayga subxaana qaadirkaa iskula dood tegey dood weeye macnaha jannadii waxay leedahay maxaa aniga dadkii ducafadaa keliya ii galeen naartiina waxay ku faanto waxay tidhi aniga dadkii kibirka badnaabaa i gelaya ilaahay baa marka la iskula tegey fa qaalat iljanna jannadii baa waxay tidhi yaa rabbi ilaahayow ilaah baa garanaya say u hadashay marka innagu ma diidayno mana inkirayno waayo waa cilmi geyb jannadu inay hadasho oo ilaahay la hadashay ilaahay waa ka hadlin karaa siu innaga baa inooga hadliyey waayo iyaduna waa makhluuq innaguna makhluuq baynu nahay wax lala yaaba marka ma aha maa lii yadkhulunii b bay tidhi ducafaa'u nnaasi wa saqaduhum maxay aniga dadka dadka daciifkaa maxay ii gelayaan dadka dadka daciifkaa dadka intii ducafada ahayd oo masaakiinta ahayd daciifnimadan waxaa laga wadaa masaakiintii oo qof iska miskiin ahoo aan dulmi badnayn ayaa laga wadaa ee maaha inuu qof daciifo ebera yahay ee waxaa laga wadaa dadka muslimiinta ah oo mu'miniinta ah oo aan kibirka iyo isla weynanka agtooda oolin waa waxa weeye waa dad masaakiina iyo dadka liita maxay ii gelayaan wa qaalat innaaru waxay tihi wa saqaduhum saqadkuna waxa wey waa ducafadoo kale waa dadkaa liita oo masaakiinta ah wa qaalat innaaru naarti baa waxay tidhi uuhirtu biاljabbaariina waalmutakabbiriin aniga waxaa la igu gaar yeelay kuwa jabbaariintaa oo isla weyn oo kibirka badan iyo waxa weeye kuwii maaragtay mutakabbiriinta ah oo waxa weeye isla weynaha kibirka badan marka jabbaariintii dadka dulminayey iyo waxa weeye kuwii mutakabbiriinta ah naar ayay gelayaan weeye oo waxa weeye naar ayaa loo diyaariyey xadiidkuna waa muttafaqun calayh min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan marka axaadiid kalaa sii caddaynaysa oo markaa ilaahay uu leeyahay jannadii in lagu yidhi waxaa tahay raxmaddaydii iyo naxariistaydii oo aan ugu naxariisanayo ciddii aan doono naartiina markaa la yidhi waxaa tahay ciqaabtaydii iyo waxa weeye qofkii aan doono aan ku ciqaabayo marka naartana waxaa loo diyaariyey oo loogu talagalay dadkaa isla weyn oo dulmiga badan oo waxa weeye kibirka badan jannadiina waxaa loo diyaariyey oo gelaya dadkaa masaakiintaa oo muslimiintaa oo aan dhibta iyo shiddada iyo mashaakilku agtooda oolin wa qaala allahu tacaala ilaahi waxa uu yidhi mar aayaddii lagu khatimay qisadii dheerayd oo qaaruun markuu qaaruun waxa weeye laga soo bilaabay qaaruun qisadiisii dheerayd fa kharaja calaa qowmihi fii ziinati ilaa aakhir alaayaat markii la soo waday ilaahay inuu dhulka la gooyey fa khasaf fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard ilaa aakhir aayaat markuu ilaahay caddeeyey dhibaatadii lagu sameeyey iyo dhulka in lala gooyey xoolihiisii oo dhan iyo wixii ilaahay uu xoolo siiyey oo uu ku kibray kibir iyo waxa weeye fasahaad uu ka qaaday kabacdi markaa aakhirka ilaahay waxa uu ku khatimay waxa uu yidhi tilka daaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin fii suurati qasas macnaha ilaahiyga subxaana qaadirkaa waxau inoo caddaynayaa aakhiro in loo diyaariyey oo ilaahay ugu talagalay kuwa aan dhulka culuwi ku samaynan isla weynin oo aan dhulka fasaadinaynin oo tawaaducayo masaakiinta oo waxa weeye kibirka iyo isla weynanka iyo waxaasoo dhan bannaanka ka maraya ayaa jannada loo diyaariyey oo ilaahay ugu gaar yeelay amaa qofkii isla kibir badan oo kibir samaynaya ilaahay janno waxa weeye uma diyaarin ee ciqaab iyo naar ayaa sugaysa sidoo kale aayaddii hadda aynu soo maraynay luqmaan fii suurati luqmaan ilaahay waxa uu yidhi walaa tusacir khaddaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa walaa tusacir ay tumiilu mucridan khaddaka dhabankaaga dadkaa ka leexinin adoo isla weynan iyo kibir waxa weeye dhinacyada u fiirinaya oo dadkaba aan eegaynin oo mutakabiran iskala weyn dadkii walaa tamshi fi lardi maraxan ay tabakhturka weeye maraxu adoo waxa weeye isjejebinaya oo isqaadqaadaya oo dhulka waxa weeye iska qaadqaadaya oo tart maaragtay aan tartiib u soconin ee isla waaweyn ha ku soconin ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur ilaahay ma jecla mid walba oo waxa weeye noocaa sifaadkaa leh oo ataynu hadda soo sharaxaynay haddaba marka aayadahaasoo dhan waxay inoo diidayaan inaynu isla weynaanno oo kibirno oo arrimaha la nimaadno ayay inoo diidayaan wa qaala salaamat ibnu akwac waxa uu yidhi waa saxaabi weeye waxa uu yidhi radia allahu canhu akala rajulun cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam bishimaalihi faqaal nin baa ind nebiga agtiisa cunto cunayey markaasuu waxa uu ku cunay gacantiisa bidix fa qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigaa wuxuu ku yidhi kul biyamiinika waar midigta ku cun fa qaala ninkii waxa uu yidhi markaa laa astadiic qaala wuxuu yidhi laa astadiicu ma awoodo wuxuu yidhi marka saxaabigu maa manacahu ila alkibru ninku gacanta midigta waxba kama qabin ee kibir ayuu bidixda ku cunayey iyo waxa weeye isla weynan ayaa arrintaa u geysay qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam lastadacta waa habaar weeye weligaa ha awoodin weeye wuxuu yidhi saxaabigu famaa rafacahaa ilaa fiihi bacdu gacantii waa qallashay ninkii gacantii midigtaadi way qallashay dib dambe kor uma uu soo qaadin gacantii oo afkiisa ma soo gaarsiinin waayo kibir ayaa arrintaa u geeyey nebiguna waa habaaray habaarkii nebigaa ku dhacay isla markiiba gacantii ayaa markaas beddelantay waxa weeye marka xadiidkaani waciid khatara ayuu ina tusayaa imaamu muslim baa warinaya wuxuu ina tusayaa markaad isla weyn tahay oo isla weynan samaysid oo khilaafaysid sunnihii nebiga inta sunnihii nebiga laguu sheego waxaad khatar u tahay markaa habaarkii nebiga inuu kugu dhaco iska ilaali markaa akhii fillaah oo ukhtalmuslima iska ilaaliya qofku inuu kibir uga leexdo waxa weeye nusuusta diiniga oo sharciga kitaabka iyo sunnaha markii laguu sheego samicnaa wa adacnaa ayaa la rabaa lama rabo inuu qofku muran la soo istaago iyo waxa weeye isagoo wixii awooda inuu waxa weeye ka leexdo waa arrin aad iyo aad u khatara dadkeennana maanta aad bay ugu badan tahay oo waxaad arkaysaa qofkii nusuustii markii loo sheego ayuu markaa waxa weeye cududaar iyo muran ayuu la soo istaagayaa oo khilaafayaa markaa khatar weeye markaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrii an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha la iska ilaaliyo qofka ilaahay waa inooga digay in waxa weeye awaamirta nebiga la khilaafo haddii kale khatar waxaynu u nahay inay fitan qalbigeenna ku dhaco wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam alaa ukhbirukum biahli annaar miyaanan idiin sheegaynin dadka ahlu naarkaa war ma idiin sheegaa dadka ahlu naarkaa oo naarta gelaya sifadooda tilmaanta ay leeyihiin waxa weeye kullu cutullin jawaad kullu cutullin cutulli waxaa la yidhahdaa ay ashadiid aljaafi waa kan ad adag oo jafaafka oo khaliidka oo aad aad u ad adag oo dadka ku adag oo imtixaanka ah oo ad adag oo qalayfka ee dabiicaddiisa iyo dhaqankiisa ad adag baa laga wadaa jawaadkana waxaa laga wadaa alkathiiru allaxmi almukhtaalu fii mishyati ninka buuran oo isjejebinaya oo waxa weeye kibirka u geeyey iyo waxa weeye xoolaha ilaahay intuu siiyey intuu ku cayilay markaa haddana ku qooqayo oo waxa weeye isjejebinaya mustakbirin oo isla weyn kullu cutullin jawaadin mustakbir macnaha sifaadkaa qofka laga helo qofka kibirka badan qofka isjejebinaya qofka jafaafka ah oo ad adag oo waxa weeye aan xaqa ilaahay u hoggaansamaynin dadka xaqooda ku tumanaya qofka noocaasa oo dhan waa sifaadka naarta lagu galo ayay ka mid yihiin xadiidkaana waa muttafaqun calayh oo waxa weye maratay waa xadis muttafaq a bukhari iyo muslim ay werinayaan min xadiidi maaragtay xaarita ibni wahab radia allahu canhu wuxuuna barayaa marka sifaadkaa in laga dheeraado aad iyo aad bay dadkeennu maanta jafaafnimadu ugu badantaa waxaa arkaysaa isla weynanka iyo jafaafnimada meesha aynu ka gaarnay weliba ragga waxa weeye ilmihiisii naxariis uma gelayo xaaskii naxariis looma gelayo wixii waalidkii dadkii oo dhan kulli waxa weeye waa lagu ad adkaanayaa marka dadnimo ma aha inuu qofku waxa weeye ilmihiisa iyo reerkiisa iyo naxariis meeshuu naxariis uga samayn lahaa ha lagu yidhaahdo nin ad adag weeye in lagu faamo waxaasi wax wanaagsan ma bal nebigu wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi macnaha qof walba dadka waxaa ugu khayr badan qofba qof intuu ahalkiisa iyo ilmihiisa iyo reerkiisa uga khayr badan yahay oo uga naxariis badan yahay ayuu qofka kale ka khayr badan yahay waa in arrintaa aad iyo aad loogu baraarugo waxyaalihii hore oo jaahiliyada ahaa oo odayaasha laga dhaxlay waa in laga tago waxaad arkaysaa odayaasha soomaalida ilmihiisa inuu kor qaado ma rabo inuu dhunkado ma rabo maa ilmahaaga iga qabsa buu leeyahay hooyadii waxaad mooddaa kaana kaannahu inuusan isagu dhalinba maa ilmahaaga iga cesha buu leeyahay markuu ku soo ordo u yimaadana waa kala tuuraya xela jafaafnimada noocaasa looma baana nebigu wuxuu yidhi axaadiid badan qofka aan naxariisan ilaahay uma naxariisto marka naxariis inuu qofku isgeliyo oo loo naxariisto dadka masaakiintaa ayaa la rabaa dumarka iyo carruurta iyo waa masaakiin wey sidoo kale waxa uu yidhi wa qaala waxa uu yidhi camar ibnu yunus alyamaami ayaa waxa uu yidhi waxa uu noo sheegay abi naba'anaa cikrama ibna khaalid ayaa waxa uu noo sheegay annahu laqiya ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar buu la kulmay ninkaa la yidhaahdo cikrama markaasuu waxa uu yidhi fa qaala wuxuu yidhi cumar cabdullahi ibnu cumar baa wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi baan ka maqlay o odhanaya maa min rajulin yakhtaalu fii mishyatihi wayatacaadamu fii nafsihi ilaa laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan maa min rajulin nin ma jiro yakhtaalu ay macnaha isjejebinaya oo isla weyn fii mishyatihi marka uu soconayo wa yatacaadamu fii nafsihi naftiisana isla weyn oo waxa weeye dadka iskala weynaanaya ilaa haddii kale uu jiro qofkaasi laqiya allaha ilaahay waxa uu la kulmaa wa huwa calayhi khadbaan ilaahay u caraysan ayuu aakhiro imaanayaa oo la kulmaya hada calaa shardi muslim buu yidhi imaamu dahabi xadiidka wuxuu shardigiisa ku saxiixiyey imaamu dahabi calaa shardi muslim ayuu ku saxiixiyey xadiidka imaamu axmed iyo xaakim ayaa werinaya wa qaala xaakim saxiix calaa shardi shaykhayn wa qaala dahabiyu waxa uu yidhi calaa shardi muslim sheikh alalbani raximah llah waxa uu yidhi fi silsilati axaadiis saxiixa ayuu wuxuu ku caddeeyey wuxuu yidhi waa calaa shardi albukhaari ee ma aha calaa shardi shaykhayn calaa shardi muslim ma aha calaa shardi albukhaari calaa kulli hal xadiidku waa saxiix waa xadiis saxiixa laakiin bidariiqada uu saxiixa ku yahay unbay culummadu ku kala tacbiiriyeen laakiin xadiidku waa xadiis saxiixa marka wuxuu ina barayaa carada ilaahay in laga dheeraado waayo sababtu waxa weeye haddii ilaahay kuu caroodo haddee waxa weeye wanaag markaa kuuma yaallo qof ilaahay u caraysan yahay jannada ilaahay indhasaari mayo waa khatar weeye ciqaabba ayaad la kulmaysaa aakhiro qofkii haddii ilaahay u caraysan yahay marka maxaa keenaya caradaas inaad ama isla weynaatid ama waxa weeye socodkaaga aad ku samaysid tabakhtur oo waxa weeye aad markaa istajebisid oo waxa weeye arrintaa aad hadda dhinac u leecleecdid xadiidka ku xiga wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa saxa min xadiidi abi hurayra xadiidka abi hurayra waxaa ku saxiixa xadiidka saxiixa oo abi hurayra wariyey waxaa ku sugnayd buu yidhi awalu halaatatin yadkhuluuna annaar saddexda ugu horraysa oo naarta gelaya waxa weeye buu yidhi saddex qof maxay yihiin saddexdaas ugu horraysa oo naarta gelaya amiirun mutasallidun amiir waxaa weeye mutasallida oo dadka laynaya oo ummadda dhibaya oo dhibaato u geysanaya mutasallid marka waxaa laga wadaa ay macnaha ummaddii buu dhibayaa oo mashaakil ku samaynayaa iyo wa ghaniyun laa yu'addi azakaa nin haniya oo aan zakadii bixinaynin wa faqiirun nin faqiira oo aan waxba haysan oo fakhuurun waxa weeye faan badan waxna ma haysto waana faan badan yahay xadiidku horta waxa weye waa xadiid daciifa hadda ka horna waa soo marnay waxaa werinaya imaamu axmed iyo xaakim iyo sanadkiisuna waa daciif waxaa ku jira nin la yidhaahdo caamir ibni cuqba ayaa ku jira alcuqayli wa abuuhu iyo aabbihi labadooduba waa majhuulaani qaala sheikh alalbani raximahullah fii daciif aljaamic asagiir daciifun jiddan buu yidhi waa xadiid aad u daciifa buu yidhi saddex kun toddoba boqol iyo saddex hadda ka horna waa soo marnay oo waa inoo soo hormaray marka waxa weeye xadiidku waa xadiid daciifa waxba laga qaadan maya marka oo waxa weeye waa xadiid daciifa laakiin arrimaha uu sheegayo oo dhan saddexda arrimo uu sheegayba waa arrin kabaa'irta ku soo wada arooray oo waxa weeye saxiixa waayo sababtu waxa weeye qofka amiirka mutasallidkaa oo waa inoo soo hormaray oo waxa weeye waa ka soo hadalnay zekada kan aan bixinayna waa ka soo hadalnay qofka faankana haddaanba ku jirnaa ama faqiir haada ama waxaa haystee inuu faan qofku la soo istaago oo isla weynaado waa xaaraam wey qaala alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi wa asharu maaragtay alkibru man takabara cala alcibaad bicilmihi wa tacaadama fii nafsihi bifadiilatih waxa uu qaybinayaa imaamu dahabi raximahullah markuu adiladii inoo keenay ayuu wuxuu inoogu dambaysiiyo inoo qaybinayaa kibirka iyo anwaacda uu u qaybsamo waxaa ugu shar badan buu yidhi kibirka dadka culummadaa gala dadka cilmiga iyo diinta leh kibirka gala ayaa ugu xun oo cilmigii ilaahay siiyey oo uu bartay oo ilaahay u fududeeyey ayuu dadka ugu faamaya ama isla weynaanayaa oo waxa weeye tacaadum iyo naftiisa isla weynaanayaa maa shiikhebe la yidhaahdo maxaa weeye maa la ixtiraamo maa kor la ii qaado waxaasoo dhan diin maaha waxaa la rabaa qofku hadduu diinta ilaahay barto inaad ilaahay ku shugridid oo ilaahay ugu xamdi naqdid allihii subxaana qaadirkaa kuu fududeeyey waayo sababtu waa nicma min allah nicmada ilaahayna laguma kibree la in shakartum la asiidannakum wey waxaa la rabaa markii ilaahay nicmadaa ku siiyey inaad shukri ka qaadid sidii nebigaoo kale calayhi salaatu wasalaam markay caaisha weydiisay oo waxa weeye salaatuleylka intuu aad iyo aad ugu istaagay waxa weeye markaa cirbuhu dildilaaceen ay tiri rasuulka ilaahay maxaa naftaada u caddibaysaa waqad gafara allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar muxuu yidhi nebigu markaa afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan ahaanaynin addoon ilaahay ku shukriya marka waxaa loo baahan yahaa qofka markii ilaahay cilmi siiyo intuu doonaa la ekaado ama arday markaa ha ahaado ama waxa weeye caalim ha noqdo ama noocuu doonaba cilmigiisu ha gaaree inuu mar walba ilaahay ku shukriyo oo ilaahay weydiisto inuu u ziyaadiyo wa qul rabbi zidnii cilmaa marka cilmiga ilaahay lagama dhergo kibirna uma suubano oo waxa weeye qofku hadduu mar cilmi leeyahay oo ogaaday oo cilmi u yeeshay oo waciidkan iyo axaadiidtan uu arko haddee waa inuu kibir oo dhan bannaanka ka maraa waa inuu tawaaducaa marka sidaa daraaddeed ayuu ugu xumaaday waayo sababtu waxa weeye kan jaahilkaa waxaa dhici karta waxyaalo badan oo jahliya inuu ku dhaco marka wuxuu yidhi shiikhu raximahullah imaamu dahabi shar kan ugu shar badan kibirka waxa weeye man takabbara cala alcibaadi bicilmihi qofkii cilmigiisa dadka waxa weeye kibir ugu sameeyo iskala weynaada wa tacaadama fii nafsihi bifadiilatii fadliga ilaahay siiyeyna naftiisu ay la weynaato fa inna haadaa buu yidhi lam yanfachu cilmuhu cilmigiisu kaama anfacaya buu yidhi waayo sababtu maxay tahay fa inna man dalaba alcilma buu yidhi lilaakhira kasarahu cilmuhu waxa weeye qofkii cilmiga dalabulcilmi sameeya oo ilaahay darti u baranaya oo doonaya inuu ajar iyo wanaag kaga hela aakhiro hadda markaa cilmigiisii ayaa ka celinaya xumaanta oo dhan oo tawaaducinaya oo waxa weeye isla weynankii u diidaya wa khashaca qalbu qalbigiisuna waa khushuucaya innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waatuu ilaah yidhi wastakaanat nafsu naftiisana waa xasilaysaa wa kaana calaa nafsihi bilmirsaad buu yidhi naftiisana intaa wuu ilaalinayaa oo dhufays buu gelayaa oo mar walba oo naftiisa uu khalad yar ku arko waa ka celinaya oo ina nafsa la amaaratun bisuu naftu xumaan bay ku amraysaa marka waxaa la rabaa qofku inuu naftiisa ilaaliyo oo uu hor istaago marna ka tegmaya intaa naftuu horaynaya wa ilaa haddii kale wuu xisaabinayaa bal yuxaasibahaa buu yidhi kula waktin wakhti walba wuu xisaabinaya fa in gafala canhaa buu yidhi haddii uu ilaawo oo naftiisii ka mashquulo oo uunan xisaabin oo ilaalin jamaxat can ariiq ariiqa almustaqiim can dariiq almustaqiim way ka leexinaysaa oo way ka leexanaysaa markaa naftu xumaan bay ku amraysa wa ahlakatu wayna halaagaysaa wuxuu yidhi marka waman dalaba alcilma qofkii cilmiga dalba buu yidhi oo barta lilfakri fan waalri'aasa iyo madaxnimo dad badan baa maanta cilmigii waxay leeyihin cilmi baan leenahay jaamacad baan ka soo baxa aniga maa madax layga dhigo maa ri'aasada laii dhiibo meel walbo laisugu yimaado wuxuu ugu faamayaa dadkii cilmigiisa iyo waxa weeye maaragtay ilaahay wanaagga uu siiyey looma baahna marka in cilmiga loo dalbo oo dalabulcilmi loo sameeyo inaad dadka ugu fahamtid riyaasana ku heshid oo madax ku noqotid looma baahna marka qofkii cilmiga u dalba buu yidhi arrintaa wa nadara ila almuslimiina sharisan shaziran macnaha dadka muslimiintaana u eega waxaan qaymo lahayn oo waxa weeye dadka is yidhaahda adaa ka fiican arrinta noocaasa qofka sameeya oo arrimaha la yimaada fa haadaa min akbari alkibri buu yidhi ay macnaha qofkii cilmigii inta barta oo diintii bartay dadka ugu faamaya oo madaxnimo ku raadinaya oo waxa weeye iskula weynaanaya waa kibirkan ugu xun walaa yadkhulu aljannata man kaana fii qalbi man fii qalbihi midqaala daratin min kibr qof waxa weeye qalbigiisa kibir ku jirana janno geli mayo falaa xawla walaa quwata ilaa billaah allihii subxaana qaadirka ha naga badbaadiyo waxyaalahaasoo dhan waa wax aad u xun xaqiiqatan axaadiid badan oo kalena waa ku soo wada aroortay oo waxa weeye intaasuu inoo sheegay imaamu dahabi axaadiid badanna waa ku soo aroortay sidoo kale imaamu alhaytami sheikh alhaytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir axaadiid badan buu ku keenayaa oo arrimahaasoo dhan uu kaga hadlayo maxaa marka loo baahan yahay ikhwaani fillaah inuu qofku kibir bannaanka ka maro nebigu xadiis buu ku caddaynayaa wuxuu leeyahay halaathu muhlikaatin saddex dadka way halaagayaan hawaa muttabic macnaha hawo la raacayo qofku hawadiisa inuu raaco wa shuxun mutalac iyo bakhaylnimo uu qofku adeecayo bakhayl noqonayo wa icjaabu almar'i binafsihi iyo inuu qofku naftiisu cajabiso oo waxa weeye uu dadka iskala weynaado waana xadiid xasana sida sheekh albaani ku caddaynay fii saxiixi aljaamic waxa weeye saddex kun soddon iyo sagaal waa xadiid xasana sidoo kale xadiid kale isagoo nebigu inoogu caddaynaya dadka ahlu jannaha wuxuu yidhi miyaanan idiin sheegaynin dadka jannada gelaya alaa ukhbirukum biahli aljanna kullu daciifin mutadacifin waxa weeye qof walbaoo daciifa mustadcif isdaciifinaya isagu ma la daciifsan laakiin isagaaba daciif iska dhigayo oo miskiin ahoo aan isla weynayn low aqsama cala allahi la abara ilaahay haddii uu ku dhaartana ilaahay waa u samaynayaa waxa uu rabo haddaba markaa waxaa loo baahan yaha qofku inuu noqdo qof aan kibir badnayn oo cutullin jawaadin mustakbir aan ahayn ee qof miskiina oo waxa weeye mutawaadicaya oo tawaaduc samaynaya inuu noqdo ayaa la rabaa haddaba culummadu waxay ku tiriyeen kabaa'irta kuwa waaweyn waana daahir sida uu leeyahay haytami jamaaco culummo badan ayaa caddaysay jamaacatu min alculamaa inuu kibirku yahay min akbar alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn ka mid yahay wuxuu yidhi marka wa huwa anwaac buu yidhi waana qaybsamaa waxaa ugu daran buu yidhi alkibru cala allah inaad ilaahay ku kibirtid oo muxuu sidaad ugu kibraysaa sidii fircoon iyo ibliis iyo inaad waxa weeye awaamirtii ilaahay u hoggaansami weydid inaad taa la timaadid sidii waxa weeye fircoon iyo namruud iyo waxa weeye wixii la mid ahba ay rubuubiyada ilaahay u sheegteen oo ilaahnimo sheegteen waxaa kaloo la mida inaad ku kibirtid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aadan u hoggaansamin awaamirtiisa wixii uu ku amro nebiga calayhi salatu wasalaam inaadan u hoggaansamin ee aad diidid oo kibir la soo istaagtid taasaa iyaduna aad iyo aad khatar u ah sida quraysh iyo waxa weeye dadkii ku gaaloobay oo kale iyo cid walba oo waxa weeye awaamirtiisi diiday waxaa kaloo ka mid ah qaybta saddexaad alkibru cala alcibaad addoommada ilaah inaad ku kibirtid ood iskala weynaatid oo waxa weeye aad qaar xaqidhid oo qaar aad tidhahda anaa ka fiican oo qaar u faantid oo qaar dishid waxyaalaha noocaas oo dhan ayaa ka mid ah khalqiga ilaahay oo dhan waa inaad faraha ka qaadaa oo u daysaa waayo allihii subxaana qaadirkaa ayaa abuurtay waay marka waa inaad aad iyo aad qofku isaga ilaaliya waxyaalahaas oo dhan awaamirta ilaahayna loo hoggaansamo oo waxa weeye sidii ibliis markii uu yidhi ilaahay sujuud uu diiday muxuu ku faamay anaa khayrun minhu anaa aadam ka khayr badan khalaqtanii min naarin wa khalaqtuhu min diin isagana naar baad ka abuurtay ana dhooba anigana naar baad iga abuurtay isagana dhoobo haddaba marka markaad qof u fahmaysid maanta oo aad leedahay anaa kaa fiican oo maxaad iiga fiican tahay adna reer hebel baa tahay adna reer hebel oo aniga reer hebel ilaah baa iga dheliyey adna ilaahay baa kaa dheliye maxaynu isdheernaay waa sheekadii ibliis oo kale waa inuu qofku waxyaalahaas oo dhan bannaanka ka maro oo aad iyo aad uga digtoonaado allihii subxaana qaadirkaana uu ka cabsado ayaa loo baahanya waayo natiijada uu dhaxlay ibliis waad u jeedaa inuu halaagsamay halaakan mu'abbadan weligii inuuna dib dambe wanaag indha u saaraynin oo naar gelayo waad u jeedaa nebiguna waa inoo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam calaamaddii kibirka inay tahay badarulxaqi wa kamdu nnaas inaad aad iyo aad marka laysaga ilaaliyo ayaa la rabaa arrimahaas oo dhan kitaabka azawaajir oo waxa weye maaragtay juska koowaad boqol iyo konton ilaa boqol konton iyo kow ayaa sharxaasna uu ku sharaxayaa maaragtay sheekh alhaytami raximahu llah wakadalika yanbagii likulli muslim an yatawaadaca qofka muslimkaa waxaa habboon inuu naftiisa ka zuuliyo kibirka tawaaducna uu sameeyo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay maa tawaadaca cabdun lilaah ilaa rafacahu allah qofku hadduu ilaahay daraaddi u tawaaduco oo tawaaduc la yimaado oo ismiskiiniyo maaha inuu qofkii isliidayo dhulka isdhigayo oo dhar wasakh badan qaadanayo laakiin qofku caadi inuunan kibrin baa la rabaa oo kibirka ka tago hadduu qofkii saa u tawaaduco ilaahay baa derajadiisa kor u qaada rafacahu llah imaamu muslim baa werinaya marka waxaa ka mida sida haytami uu leeyahay raximahullah kibirkii cujubiga iyo kibirka iyo waxyaalahaasoo dhan waa min akbari ilkabaa'ir waana qabiix waa waxyaalo qabiixa qofku inuu ka cararaa la rabaa allihii subxaana qaadirkaana u toobad keeno oo ilaahay xaggiisa u cararo in sha allahu tabaaraka wa tacaala rabbigii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanaynaa in uu naga badbaadiyo kibirka iyo wax walba oo inoo geynaya oo inoo dhoweynaya dariiqada ilaahay noogu caroonayo rabbina noo fududeeyo dariiqa wanaagsan oo ilaahay i subxaana qaadirkaa uu ka raalli yahay jannadiisa iyo nicamkiisana aan ku gaarayno allihii subxaana qaadirkaa taasaan weydiisanaynaa wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qofkii su-aal ka qaba